galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington
waa arbaca bisha maarjna waa afar sannadka laba kun iyo labaatanka dhegaystayaal waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somali dot com idaacadda waxaa idinla socodsiin doonaa saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mida natiijada doorashadii suber tuusdayda ee xalay ka dhacday dalkan maraykanka codkaasi waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka maraykanka jo biden oo guulo xalay ka gaaray ilaa iyo sagaal gobol oo ka mid ah afar iyo tobanka gobol ee doorashadu ka dhacday waxaa sidoo kale dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali daaja allahayow sindheer gabara oon suuf cas wadi qaadan sidina aan cayaar ka odhan sacab intay aaday sancana uu ilaahay baray oo quruxna loo saantay oo aan saluugayn wixii anigu aan siiyo middaasaan su'aashay rabbow adigu haysiijin qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka ololaha doorashada ee xisbiga dimuqraadiga oo ku bilowday in ka badan labaatan musharax oo tartamaysay ayaa xalay waxaa isugu soo haray oo keliya laba nin oo tartan adag uu dhex maray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka maraykanka jo biden ayaa ku guulaystay sagaal gobol kuwaasi oo ay ku jiray gobolka qaniga ku ah ergada ee texas halkaasi oo guushii si lama filaan ahayd ay u soo muuqatay markii horeeto natiijooyinkii hore sanders inuu ku horreeyey jo biden ayaa waxa uu ku xooganaa dhinaca koonfurta waxaanu sidoo kale qabsado gobolada virginia north carolina alabama oklahoma tennessee arkansas iyo sidoo kaleeto gobolada minnesota iyo massachusetts sanders ayaa sidoo kaleeto waxa uu helay gobolada ay ka imaanayso ergada ugu badan ee sida california colorado utah iyo gobolka fermont oo ah gobolka asaga laga soo doorto labada musharax ayaa sidoo kaleeto maanta oo arbacaha waxay isugu soo hari doonaan natiijada kasoo bixi karta doorashada halka gobolka maine tartankiisa aanan weli si hore loo sheecin karin hase yeeshee la filayo in ay soo baxdo saacadaha soo socda senator sanders ayaa waxa uu muujiyey kalsoonida uu ku qabo goor dambe oo xalay ah isagoo ka hadlayay gobolkiisa vermont isu soo bax ka dhacay wuxuuna sheegay in uusan noqon doonin oo keliya nin ku soo baxa magacaabista xisbigiisa dimuqraadiga laakiinse mid meesha ka saari doona sida uu hadalka u yiri madaxweyne donald trump doorashada guud ee dalkan ka dhacaysa markii la gaaray bisha november
kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in shan boqol oo qof oo cusub uu ku soo dhacay xanuunka coronavirus xilli howlwadeennada caafimaadka ee waddankaasi ay sheegayaan in ka badan laba kun oo qof oo ku dhaqan magaalada uu sida daran u afeeyey waddankaasi ay sugayaan cusbitaallo dusha ka furan kuuriyada koonfureed ayaa noqotay dalka ugu badan ee uu coronavirus ka jiro meel ka baxsan waddanka shiinaha oo kasoo bilaabmay iyagoo qorsheynaya in lacaga dhan toban bilyan oo dollar ay ku kharash gareeyaan agab caafimaad iyo weliba ka jawaabista uu faafitaanka xanuunkani uu ku yeeshay dhaqaalaha dadka amaaninah dalka shiinaha ayaa iyaguna maanta sheegay in uu si xidhiidha hoos ugu dhacayo dadka uu ku soo dhacayo xanuunkani iyadoo maanta laga helay boqol iyo sagaal iyo toban qof oo cusub taasi oo marka la barbar dhigo aada uga foga tirada uu markii hore ku soo dhici jiray oo gaadhi jirtay dhowr kun oo qof
kooxaha gurmadka ayaa shalay oo talaado ahayd waxa ay wakhtigooda intii badneed ku qaateen in ay ka baadigoobaan burburka guryaha ka soo haray gobolka koonfurta ku yaala ee tennessee halkaasi oo guryo badani ay ku burburisay duufaanta tornedo ilaa iyo nashvillena ay ku dishay afar iyo labaatan qof waxay noo ahayd ayay yidhaahdeen maalin musiibo sidaas waxaa yidhi guddoomiyaha gobolka ninka la yidhaahdo bill lee dadka ayaa wakhti aanan la filaynin waxaa qabsaday duufaantan mana aysan haysanin xilli gabaad ay ku raadsan karaan habeennimadii markii ay ku timid muuqaalo dabeeshaasi oo la baahinaya ayaa waxa ay muujinayeen gugac xooggan biriq dhacayso iyo sidoo kaleeto dabeesha oo dhibcaha roobka ay la jiraan magaalada nashville oo ah xudunta muusiga qaraamiga ah ee dalka maraykanka ayaa la arkaya burburka haraadiga duufaantaasi tornedo maalinimadiina waxaa sidoo kaleeto la arkaya guryo burburay wadooyinka oo ay qariyeen baabuur iyo burburka iyo sidoo kaleeto gaadiidkii oo dhulka ka hoos maray iyo korontada oo go-an guud ahaanba
militariga maraykanka ayaa maanta koonfurta dalka afghanistan ka fuliyey weerar ay ugu yeedheen duqayn isdifaacidah taasoo ka dhana kooxda taalibaan iyadoo arrintani ay dhacday afar saacadood kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiye saroo kooxda taalibaan ah isagoo kala hadlay heshiiska nabadee labada dhinac ay kala saxeexdeen si ay u soof jaraan dagaal socday ku dhowaada sagaal iyo toban sanno afhayeenu hadlay ee ciidamada maraykanka ee afghanistan ku sugan ayaa sheegay in duqaynta lagu beegsaday dagaalyahano rabay inay beegsadaan ciidamada ammaanka ee afghanistan oo ku sugnaa goob dadka lagu baadho oo ku taala nahar elisarj oo ah ka tirsan gobolka helmand weerarkan dhanka cirka ayaa imanaya xilli kooxdani ay dib u soo celiyeen weerarada ay la beegsadaan ciidamada ammaanka ee afghanistan kadib markii ay muddo toddobaad ay yareeyeen rabshada ay halkaasi ka wadaan iyadoo xadbajoojintaasina lagu soo afjaray heshiiskii maalintii sabtidii ay kala seexdeen taalibaan iyo weliba maraykanku galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaalayaanad leenahay meel kastaa joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington ololaha madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka geo biden oo u tartamaya isreebreebka musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ayaa sii xoogaystay kadib markii uu shalay ku guulaystay ugu yaraan sagaal gobol oo ka mid ah afar iyo tobankii gobol ee tartanku ka dhacay salaasadii shalay taasoo arrintaasoo lagu magacaabo salaasada weyn amaba super tuesday musharaxa kale ee la tartamaya oo ah senator benny sanders ayaa isaguna ku guulaystay gobolka california oo ka mid a gobollada ay ka imanayaan ergooyinka ugu badan ee go'aanka soo xulista musharaxnimada qaadanaya wariyaha v o eda mike oslivian ayaa warbixintan california ka soo diray waxaana inoo soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur dadka codaynaya ayaa salaasadii shalay tegay goobaha codbixinta ee gobolada laga codaynayay ee ku yaala inta u dhaxaysa virginia ilaa california joe biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka ayaa qaar ka mida taageerayaashiisa la hadlay markii codadka badankooda uu ogaaday inuu gobollo badan ku horeeyo
Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Minnesota.
dad baa lahaa marka la gaadho suber tuesday joe biden wuu iska hadhayaa laakiin waxaa dhici karta in ay nin kale ku jiifsato u sheega inaannu helnay virginia north carolina alabama tennessee oklahoma arkansa iyo weliba minnesota joe biden waxaa kaloo uu ku guulaystay gobolka massachusetts oo ah halka ay ka soo jeedo haweenaydayana tartanka ku jirta senator elizabeth warren tartanka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdooda ayaa xoogaystay isniintii doraad markii ay iskaga hadheen duqii hore ee indiana bete buttigeg iyo senator emy calabager oo ka soo jeeda gobolka minnesota waxaanay taageerayaasheeda ku biirisay musharaxa joe biden bernie sanders ayaa isna ku guulaystay gobolka uu ka soo jeeda ee vermont iyo sidoo kale gobolada yuta iyo colorado
the most dangerous president in the history of this country.
waannu ku guulaysan doonnaa magacaabista xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ah kadibna waxaynu garaaci doonnaa madaxweynihii ugu khatarta badnaa ee taariikhda dalkan soo mara elizabeth warren ayaa iyana taageerayaasheeda ku boorisay inay raacaan cidda ay filayaan inay dalka iyo dadka maraykankaba u fiican yihiin
And vote for the person you think will make the best president of the United States of America.
waxay tidhi u codeeya musharaxa aad isleedihiin wuxuu noqon doonaa madaxweynihii ugu fiicnaa dalkan maraykanka ganacsadaha caanka ah ee michael bloomberg oo ku soo biiray tartanka musharaxiinta dimuqraadiga dhowaan ayaa ku guulaystay oo keliya jasiiradda american samowa laakiin wuxuu awood ku yeelan karaa gobolka florida If I'm the nominee, let me make you this promise. We will beat Donald Trump here in Florida and in swing states around the country.
haddii aniga xisbigu imagacaabo iga qora inaan ballantan idiin qaaday waynu ka gacan sarrayn doonaa donald trump gaar ahaan gobolka florida iyo dhammaan gobollada isbedbedela ee dalkan joe biden ayaa ilaa hadda hogaaminaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdooda waxaanu ku guulaystay doorashadii shalay isku geyn sagaal gobol madaxweyne donald trump ayaa isaguna sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu doodda musharaxiinta la geli doono cidda u soo baxda xisbiga dimuqraadiga toddobaadyo uun ka hor marka la qabanayo doorashada madaxtooyada saddexda bisha noofembar ee sanadkan labada kun iyo labaatanka warbixintaasina waxaa californiya ka soo diray waryahayaga mike oslevian waxaanayna soo jeedinaysay sahre ciidla nuur haddaba natiijooyinkan aan xataa laba maalmood ka hor lasii saadaalan karin sida ay noqon doonaan ee doorashooyinkaasi loogu magacdarasho doorashadan loogu magacdaray talaadadii weyneed ee suber tuesday ka soo baxday ayaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da cabdiraxmaan yabarow oo aada uga faallooda siyaasadda maraykanka gaar ahaana doorashooyinka marka ay timaado goordhow waxa aan ka waraysta sida doorashadii shalay ay u dhacday iyo sida ay ku bilaabantay intaba cabdiraxmaan yabarow waraysigiisana wuxuu haa sidan waa tahay cabdiraxmaan bal marka hore si guud noogu dulmar siyaasiyiinta ku tartamay doorashadan sida weyn maraykanka looga hadalhayo gobolada ka qayb galay tartanka iyo cidda ilaa iyo iminka la isleeyahay guusha way raacday mahadsanid zahra cabdi siyaasiyiinta bilowgii niyeystay aqalka cad ee tartanka ka qayb galay markii hore way badnaayeen laakiin kuwii shalay ka qayb galay maalinta loogu magacdaray suber tuesday ama talaadadii weyneed waxaa ugu cadcaddaa oo isku soo haray afar bay ahaayeen benny sanders oo ilaa shalay ka hor isagu hogaaminayey oo hoggaanka sitay ayaa ka mid ahaa joe biden elizabeth warren iyo bilineerka loo yaqaano mike bloomberg afar iyo tobanka gobol iyo deegaanka ameerika samow ayaa doorashooyinku ay ka dhaceen sagaal ka mid ah gobolladaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee obama joe biden ayaa ku badiyey saddexna waxaa badshay benny sanders halka laba gobol oo kale aan weli lagu dhawaaqin oo ay aad iskugu dhodhow yihiin
marka la eego joe biden madaxweyne ku-xigeenkii obama si lama filaan ah ayuu xalay gobollo badan ugu badiyey marka maxaa caawiyey in guulahaasi uu gaaro waa sidaad u sheegtaye joe biden laba isbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxaa dadka qaar oo ayba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada waxaan is leeyahay waxaa si weyn u caawiyey dhowr qodob waa marka ugu horreysa ee gobolka south carolina ayaa kor u qaaday kadib markii saddexdii gobol ee ka horreeyey uu ku liitay oo isaga uu si weyn uu u badshay dadka madow ee gobolkaas jooga iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda magaca leh ayaa garab iyo gaashaan halkaasi ku siiyey markaas ayuu joe biden bilaabay inuu ku heeso noolaatay naruuradii naxashka saarnayd arrinka labaadan islaahay kor buu u soo qaaday waxay tahay iyada oo laba ka mida musharaxiintii sida weyn ula tartamayey waa emy kalabishof iyo pete bujaje oo isagu ay isku afkaar ahaayeen oo hadday ku sii jiraan isaga ka qaadan lahaa xubno badan ay ka baxeen doorashadii kadibna ay isaga u calaami saarteen oo intay garab istaageen afar iyo labaatankii saac ee ka horreeyey doorashadaasi ay yidhaahdeen una sheegeen dadkii iyaga taageersanaa in joe biden uu yahay ninka mudan in la doorto waa hagaag waa gartay iminka xaggee looga tallaabaya halka la joogo yaad isleedahay uu ku badinayaa oo trump la tartami doona doorashada guud ee dalka maraykanka bisha novembar ka dhici doonto marka aad dhegaysato khudbadihii biden iyo sanders ay xalay jeediyeen mid walba waa uu dabaaldegayey qofka matali doona xisbiga dimuqraadiga waxaa looga baahan yahay inuu helo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashan ergo afar iyo tobankii gobol ee shalay lagu tartamay waxa ay leeyihiin oo laga heli karaa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo afartan ergo waa saddex meelood meel ka mid ah tirada guud ee qofka musharaxa laga doonayo wakhtigan iminka la joogo biden waxa uu haystaa saddex boqol iyo shan iyo afartan ergo halka sandersna uu ka haysto laba boqol iyo sagaal iyo lixdan laakiin gobolka california oo keligiis leh afar boqol iyo shan iyo toban uuna sanders ku horreeyey ayaa la filayaa in sanders dhibciisa ay kor u soo rujiso si kastaba ha ahaatee wakhtigan la joogo lama odhan karo hebel ama hebel ayaa badin doona haddiise dib u noolaashaha ololaha baydhan uu helay siddeed iyo afartankii saac ee na soo dhaafay uu sii socdo beni sanders waa loo yaabaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow oo ka faallooda siyaasadda maraykanka gaar ahaana marka ay timaado doorashooyinka goordhoweyta ayaa haddaba uu iga waramayay doorashadaasi xalay suber tuusdayda iyo sidii ay u dhacday natiijooyinka kasoo baxayba bal haatanna aynu eegna dhegeystayaal taariikhda siyaasadeed ee labada tartamee doorashada isreebreebka ee xisbiga dimuqraadiga ugu muuqda waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden iyo weliba senatarka laga soo doorto vermont beni sanders waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden oo magaciisa buuxa uu yahay joseph robine biden junior waxa uu dhashay labaatankii nofembar sannadkii kii laga soo bilaabo kii ilaa iyo labakunsagaalkii waxa uu gobolkiisa dalaweer u matalaya aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka muddo dheer oo jo biden uu aqalkaasi xubin ka ahaa waxa uu markii dambe noqday guddoomiyaha guddihoosaadka xiriirka dibadda ee aqalka sanadka marka laga reebo tartanka hadda jo biden laba maroo hore ayuu xilka madaxtinimo u soo tartamay waa sannadihii iyadoo tartanka sanadkanina uu ka dhigaya kii saddexaad ee uu xilka madaxweynenimo u galo inta golaha sanadka oo xubinta ka ahaa waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid dagaalkii ciraaq ee kii hase yeeshee waxa uu taageeray kii dii isla dalkaasi lagu qaaday waxa uu sidoo kale taageeray in maraykanka iyo neto ay farageliyaan dagaalkii bosniya ee dhacay sannadihii iyo hase yeeshee taariikhdiisa siyaasadda waxaa ugu muuqda markii uu murashax madaxweyne ku-xigeen u noqday barack xuseen obama sannadkii kii iyagoo xilkaasi ku guulaystay taasina ay keentay in laba mar oo min afar sana ah ay xilkaasi hayaan waxaa xusid mudan in markii xilkoodu u dhammaaday sannadkii kii uu go'aansaday inaanu xilka madaxtinimo u tartamin xilligii ay tartanka ku jireen dadka ay ugu muuqdaan hillary clinton iyo berni sanders oo hadda ay is hayaan berni sanders magaciisa oo dhammaystirani waa bernard sanders waxaana uu dhashay bishii sebtembar ee isagoo hal sanno ka weyn ninka ay ishayaan ee jo biden ka hor intaanu gobolkiisa vermont u noqonin xubin ka tirsan aqalka sanadka taasoo soo bilaabatay sannadkii labakunyotodobadii waxa uu horay xubin uga ahaa aqalka hoose ee koongareeska laga soo bilaabo kii inkastoo uu hadda magaca xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimo ku matelayo hase yeeshee berni sanders muddadii uu koongareesku ku soo jiray uguma jirin sidii dimuqraadi waxaase uu gobolkiisa ku matelayay xisbiga dhexdhexaadka amaba mustaqilaha loo yaqaano sanders sida aynu soo xusnay hore ayuu xilka madaxtinimo ugu tartamay sannadkii isagoo ay ka adkaatay hillary clinton oo murashaxnimada xisbiga qaadatay lana tartantay donald j trump murashaxii xilligaas ee xisbiga jamhuuriga oo isagu xilka madaxtinimo markii dambe bernard sanders waxa uu haystaa diinta yuhuudda ilaa xilligii uu jaamacadda dhiganayey waxa u doodi jiray sinaanta isirka ololihiisa hadda waxa uu iska diidaa taageerada dhaqaale ee ka timaada shirkadaha waaweyn waxaanuu ku tiirsan yahay taageerada dadka ee dhinaca internetka iyadoo celcelisahaan lacagta u helo ay tahay dolar qofkiiba sanders ayaa doonaya in doorashadan afariyo tobanka gobol ka socota uu kala taga natiijada ugu wanaagsan si dadka isaga taageersan ay dhiirigelin u siiso oo uu gobollada hadhsan ugu guulaysto aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheer oo inoo soo koobayay taariikhda siyaasadeed ee labada tartama ee xisbiga dimuqraadiga isreebreebka ugu horeeya waa jo biden iyo weliba beni sanders
galab wanaagsan idilkiinba mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacaddeenna galabnimo waxaa maanta dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey tababar soconaya muddo saddex maalmood oo soo socday kaasi oo loo qabtay suxufiyiinta ka howlgala laanta afka soomaaliga ee v o eda iyo wariyaasha ka shaqeeya golaha warbaahinta dowladda jabuuti suxufiyiintaasi ayaa waxa ay wax ka barteen anshaxa saxaafadda dheelitirka warka iyo casharo kale oo ku saabsan afka soomaaliga warbixintani waxaa kasoo diray jabuuti cabdicasiis barrow tababarkan oo ay soo qabanqaabisay laanta afka soomaaliga ee v o eda islamarkaana ka soconaya muddo saddex maalin ah caasimadda waddanka jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay wariyaal soomaaliyeed ee ka shaqeeya waddamada ku yaala bariga africa kana howlgala v o eda iyo sidoo kale golaha raadiyaha iyo telefishinka jabuuti ee r t d saxafiyiintan ayaa lagu baray siminaarka cashiro la xiriira dhinaca anshaxa saxaafadda dheelitirka wararka iyo habadeegsiga wanaagsan ee ereyada af soomaaliga ee ku habboon warbaahinta maxamed colaad xasan oo ahaa macallinkii bixinaya cashiradii ku saabsanaa anshaxa saxaafadda ayaa ka waramay muhiimadda duruustan ay u leedahay saxafiyiintii qaatay mid lagu sii iftiiminaya aqoonta dhallinyaradan saxafiyiinta noo shaqeeya ee maaragtay xirfadan ku shaqaysta oo meelo kala duwan oo soomaaliya jooga aqoontii ay lahaayeen ay ku shaqaynayeen unbaan sii buuxinay oo aan u sheegnay mas-uuliyadda saaran gaar ahaan anshaxa saxaafadda waxa laga doonaya warihi inuu sameeyo waxa aan laga doonayn waxa halista gelin kara haddii uu sameeyo iyo siday tahan uu kaga badbaada haddii uu halis galo iyo waxa kaloon xooga ku saaraynay sidii bulshadiisa ugu adeegi lahaa horumarkeeda iyo nolosheeda iyo cod ugu noqon lahaa kuwaan codka lahayn marka muhimadda ugu weyn waxay ahayd wax ay hore u yaqaanin unbaan annaguna dib u xusuusinay oo aan dib maaragtay ugu celcelinay tababarku wuxuu ahaa ku celcelin lagu tayaynayo aqoontii wariyaasha noo shaqaynayay axmed faarax cali idaaja oo ah qabiir dhinaca dhaqanka suugaanta iyo afka soomaaliga wax ka qora oo ka mid ahaa macalimiintii ay wariyaasha tababarkan siinaya ayaa tilmaamay in wax badan oo xagga luuqadda af soomaaliga ku saabsan ay la wadaageen saxafiyiintii siminaarka joogay in aysan jirin meel yacnii qofku markuu u baahdo inay bixin af soomaali ah meel uu kula laabto oo haddii alakuu roon yahay ama guddi ah ama koox khubara ah oo meel fadhida oo afkii iyo haddii alakuu roon yahay inay bixintii samaynaysa marka qofka wariyaha oo dhallinyarada maanta joogaa wuxuu ku khasban yahay isagu inuu samaysto ereygii maxaa wararku waxay ku yimaadaan badanaaba wakaaladaha wararka wararka laga qaato iyo waa abshisheeye ama waa waa ingiriis ama waa shisheeye ama waa carabi ama waa faransiis weeye marka wuxuu u baahanayaa erey soomaali ah oo u dhigma kan wararka ku jira hadduu science yahay hadduu siyaasad yahay hadduu doorashooyin iyo afka yacni takhasus kasta ama arrin kasta oo adduunka oo nolosha la xidhiirtaa waxay leedahay ereyadeeda marka ereyadaas ayaga waa loo baahan yahay in laga fekero intaan la isticmaalin si aysan iyagoo qalada afka u gelin dabadeedna aysan uga mid noqon yuusuf maxamuud yuusuf oo v o eda ka tirsan iyo habboon cabdiraxmaan oo ka shaqaysa warbaahinta dowladda jabuuti ayaa tilmaamay in cashiradii ay qaateen ay wax badan ka fahmeen islamarkaana ay u gudbinayaan wariyaashii aan nasiibka u yeelan in siminaarkan ay ka qayb galaan tababarkan wax badan buu ka bedelayaa xirfadeenii wareennimo waxaan ku baranay anshaxa wareennimo qaabka xulista wararka halka wararka laga doonayo iyo wariyaha waxa ka mamnuuca ah timinta wararkiisa saxda ah iyo halka uu ka soo xiganayo marka waan uga mahad celinaynaa maxamed xasan colaad iyo axmed faarax idaaja oo tababarkan si aada nooga dhisayay muddooyinkai ugu dambeeyey dhabtii waxaan kala kulmay faa'iido aada u ballaadhan oo ana soo koobi karin halkana aan ku soo koobi karin saddexdii cisho seminaarkan aan ku jirnay waxaan faa'iidooyinkaan kala kulmay waxay ahayd inaan af soomaaliga how dabcan naga saxaayay aqoon-yahankeena weyn idaajaha waxaana lasu tilmaami karaynin wariyayaasha v o da oo iyagana dabcan ashaxa waryanimo iyo sidii waryuuha uugu soo gudbin lahaa bulshada war aada wanaagsan iyo dabcan warka iyo xaqiiqada wararka ayaan ka bartay sanadihii u dambeeyey v o eda ayaa tababaro la xidhiira dhinaca mihnada saxaafadda waxay ku qabatay magaalooyin ku yaala geeska afrika kuwaasi oo ay ka faa'iidaysteen saxafiyiin soomaaliyeed oo ka howlgala warbaahinta afka soomaaliga cabdilcasiis barrow v o e jabuuti
waa tahay cabdicasiis wuu mahadsan yahay mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinada guud ahaanba siyaasadda haddaan ka nasanno dhinacii heesaha ayaan eegayaa eebaha u naxariistee waa axmed mooge liibaan iyo heeskii aan damac jacayl
عندمك تعين قد سردا واركول تدادجي waxay ugu bahay markii aan dulimi tan dunida rabay andamaq jacay dad israba waarkood ka daadijee waxay ugu dhahay markii aan dulimi tan dunida rabay iyadoo dogdhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dogdhex jiifto daawanaysa ubaxo sawrahada macdayo durbaa garayski furaatayo sidayse timi sawrahada macdayo durbaa garayski furaatayo sidayse timi andiri maadaysa mise waa bogsiisa dibnaamaysa saarta yaa dooqu heli jiraaye dadu maxaad ka falihay dadow dadow dadu maxaad ka falihay dadow dadow dadu maxaad ka falihay
qaybiyo kala duwanaa idaacadda galabnimo ayaan dhegaystayaal u gudbi doonnaa qodobadayda ku soo maqan eed ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weli warbixin ku saabsan xogayaa difaaca waddanka maraykanka magisber oo ka hadlaya ka bixitaanka ciidamada maraykanka waddanka afghanistan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah
ololaha doorasho ee gudaha xisbiga dimuqraadiga oo ku bilowday in ka badan labaatan musharax ayaa xalay isugu soo haray keliya labo nin oo tartan adag uu dhex maray madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka maraykanka jo biden ayaa waxa uu ku guulaystay sagaal gobol kuwaasi oo uu ku jiray gobolka qaniga ku ah ergada ee texas halkaasi oo guushiisa si lama filaana ay ahayd kadib markii ay muujiyeen natiijooyinkii horodhac ahaa in sandres uu ku horreeyey jo biden waxa uu xooganaa dhinaca koonfurta marka la eego waxa uuna qabsaday gobolada virginia north carolina alabama oklahoma tennessee arkansas oo ay soo raaceen minnesota iyo massachusetts si lamida sidaasina sandres waxa uu helay ergada ugu badan gobolada ay ka soo baxaan ee california colorado utah iyo gobolkiisa vermont
kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in shan boqol oo qof oo cusub uu ku soo dhacay xanuunka coronavirus xilli howlwadeennada caafimaadka ee waddankaasi ay sheegeen in ka badan laba kun oo qof oo ku dhaqaana magaalada uu sida daran u afeeyey ay sugayaan cusbitaal dusha ka furan kuuriyada koonfureed ayaa noqotay dalka ugu badan ee uu fayraskan korona uu ka jiro meel ka baxsan waddanka shiinaha oo ka soo bilaabmay iyagoo qorsheynaya in lacaga dhan toban bilyan oo dollar ay ku kharash gareeyaan amaba ay ku bixiyaan agab caafimaad iyo weliba ka jawaabista saamaynta uu faafitaanka xanuunka ku yeeshay dhaqaalaha dalka shiinaha ayaa iyaguna maanta sheegay in uu si xidhiidha uu hoos ugu dhacayo dadka uu ku soo dhacayo xanuunkan iyagoo maanta laga helay boqol iyo sagaal iyo toban qof taasoo aada uga foga tirada xilliyada qaar ugu soo dhici jiray oo gaadhi jirtay dhowr kun oo qof kooxaha gurmadka ayaa shalay oo talaado ahayd waxa ay wakhtigooda intiisii badnaa ay ku qaateen inay burburka guryaha ka soo saaraan gobolka koonfureed ee tennessee dadkii ku hoos jiray guryaha burburay duufaantii torneedada ilaa nashville waxa ay ku dishay qof sida la sheegay waxay noo ahayd ayay yidhaahdeen maalin musiibo gaar ahaana waxaa sidaas yiri guddoomiyaha gobolkaasi beylee dadka ayaa wakhti aanan la filaynin waxaa qabsaday torneedadaasi xilli habeen ah islamarkaasina ay adkeyd in ay ka guuraan guryahooda ama ay gabaad kala raadsadaan muuqaalo dabeesha ah ayaa waxay muujinayeen gugac iyo biriq isla socda oo roob uu ku jiro magaalada nashville oo ah xudunta muusiga qaraamiga ee dalka maraykanka militariga maraykanka ayaa maanta koonfurta waddanka afghanistan ka fuliyey weerar ay ugu yeedheen duqayn isdifaacida taasoo ka dhan ah kooxda taalibaan arrintan ayaa dhacday afar saacadood kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiye saroo ka tirsan taalibaan isagoo kala hadlay heshiiska nabadda ee labada dhinac ay kala saxeixdeen si ay usoo afjaraan dagaal socday ku dhowaada sagaal iyo toban sanno afhayeen u hadlay ciidamada maraykanka ee afghanistan ku sugan ayaa isaguna sheegay in duqaynta lagu beegsaday dagaalyahano rabay inay bartilmaameedsadaan ciidamada ammaanka ee afghanistan oo ku sugan gooba dadka lagu baadho oo ku taalla nahar saaj oo ku taalla amaba ka mida gobolka helmand
mar kale ayaan idin leenahay dhegaystayaal galab wanaagsan aan ku bilownay qeybaha dambe xogayaha difaaca ee maraykanka mark isber ayaa waxa uu sheegay in maraykanka uu dhowaan bilaabi doono kasoo saarista qeyb ka mida ciidamadiisa ku sugan afghanistan oo la dhimayo saddex iyo toban kun oo askari laguna reebi doono dalkaasi ilaa iyo sideed kun iyo lix boqol laakiinse maalmo yar un kadib markii heshiis taariikhi ay kala saxiixdeen maraykanka iyo taalibaan ayaa wariyaha v o e da bentagonka carlo bob waxa ay kusoo waramaysaa in dhinacyadu ay soo gudbinayaan fariimo isburinaya oo ka badan meesha halkaasi laga sii aadaya iyo waxa la filan karo waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobaya cadaadis lagu doonayo in heshiiska nabadeed ee afghanistan lagu xoojiyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey inuu khadka telefoonka kula hadlay taalibaan
waxaan maanta la hadalnay hogaamiyaha talabaan waxaan yeelannay wada hadal wanaagsan waxaan isku raacnay inaysan jiri doonin rabshado ma rabno rabshad waxaanna u joognaa wixii soo kordha ciidamada maraykanka ayaa isku diyaarinaya in saddex meelood meel ciidamadooda ku sugan afghanistan halkaasi laga soo saaro waana tallaabo uu xogeyaha difaaca maraykanka mark esber muujiyey inay tahay qayb ka mid ah heshiiskii ay sabtidii kala saxiixdeen maraykanka iyo daalibaan
waa mid gebi ahaanteedba shuruudo ku salaysan laakiin waxaan rabnaa inaan muujinno niyad wanaag oo aan bilowno inaan ciidankeenna soo saarno iyadoo uu weli heshiiska maraykanka iyo taalibaan cusub yahay ayaa saraakiisha maraykanka iyo taalibaan waxay bixinayaan aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadan qaabkii hore loogu sii socon lahaa afhayeenka taalibaan ayaa sheegay in heshiiskii yaraynta rabshadaha uu dhammaaday ayna dib u bilaabayaan weeraradoodii caadiga ahaa waxuu intaa ku daray inaysan taalibaan weerari doonin ciidamada shisheeye laakiin howlgalladooda ka dhanka ah ciidamada maamulka kaabul ay sii socon doonaan wariyaha v o a karla baab ayaa weydiisay xoghaye esber haddii ay taasi tahay mid qayb ka ah heshiiska ay la galeen taalibaan
mar labaad rajadeena waa in hoos u dhaca rabshadaha ay sii socdaan ilaa aan ka helno wadaxaajood dhex mara kooxaha afghanistan waxaana ugu dambayn ay keeni doontaa xabajoojyo guud tani waxay noqon doontaa waddo dheer oo qardajeex ah oo horu socod iyo dib u dhacba yeelanaysa wararka la xidhiira weerarada ayaa sii socda xilli mas-uuliyiin haatan xidhalka haysa dowladda maraykanka iyo kuwo horeba ay sheegayaan inaysan jirin rajo laga qabo in rabshaduhu ay si dhaqso ah u joogsadaan waa kan thomas west oo soo noqday agaasimaha golaha ammaanka qaranka u qaabilsan afghanistan
tani maaha wax la yaab leh dhammaan dadkeenna sida dhow ula socda wadahadallada waan ognahay in dhaqdhaqaaqa talabaan uusan ahayn urur isku duuban ayna la kulmaan caqabado waaweyn ee isku xidhnaantooda ah waxay leeyihiin ciidamo ku jira fuurimaha hore kuwaasi oo aan doonayn inay hubka dhigaan xataa iyadoo qorshaha ka saarista ciidamada maraykanku ay socoto kala duwanaanshaha la xidhiira maxaabiista taalibaan in la sii daayo ayaa joojin karta wadahadallada lagu wado inay yeeshaan xubnaha dowladda afghanistan iyo kooxda taalibaan ka hor inta aysanba bilaaban warbixintii wariyaha v o eda bentigonka carli bab ay soo dirta ayay taasi ahayd waxaase soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isi soo tarayay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland kaasoo soo jiitamayey tan iyo intii madaxweyne axmed madoobe uu ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay jubbaland iyadoo dowladda soomaaliyana ay sheegtay inaanay aqoonsaneyn doorashadaasi waxaana uu khilaafka labada dhinac gaaray heerkii ugu ba'naa oo sababay in ciidamo ka kala socda labada dhinac oo iska horimaad ku dhex maro meelo ka tirsan jubbaland oo ay ka mid tahay magaalada beled xaawo kaasoo keenay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo jubbaland sideese xal looga gaari karaa waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan maxamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadoonbedel jaamac xirsi labaduba waxa ay ka soo jeedaan deegaanada jubbaland waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan xasan kaafi qoyste adiga iyo bahda v o a ba waan salaamaya iyo dhammaan nabadoonkana waan salaamaya isna dooda nagala qayb qaadan doona waxaa moodaa ma aha khilaafka maamul goboleedyada jubbaland bes ma aha dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda ayaa sida ay wax u wadaan ayaa isku diidan yihiin nidaamyo badan sida yaa noqonaya madaxweyne ismaamul goboleedkii xagguu ka imaanaya yaa wax noocaas oo kale ah waxaan usoo noqonayaa jubbaland oo ah midaan ka doodeyno jubbaland maxay tahay waa maamul goboleed soo dhisnaa uu madaxweyne toddoba sano uu soo hogaaminayay doorasho dowladdu markaa aysan ku qanacsanayna ka dhacday se waxaa la rabay dowladdu inay dadka shacabka ee jubbaland u turto nidaamkana muxuu ahaaye qof mulki oo meesha sii joogaya ma jire ay nidaam kale iyo heshiisyo kala qaadato dowladdu falcelis degdegee bilowday meeshii waxay ka dhistay madaxweyneyaal kale laba madaxweyne oo kale ka dhistay meeshii meeshii hal madaxweyne joogay maanta oo kismaayo ahayd waxaa joogtay saddex madaxweyne iyo saddex baarlamaan haddaba iyagu may uga dareen mise way uga raayeen waxaan rabaa qofku markuu mas-uuliya waxa meesha ka jira wax inuu ka bedelo ee ma aha inuu wixii uga daro iyadoo axmed keligiis tahay oo ninkan axmed mudoobe hadda maamul goboleedka isagu madaxweynaha ka ah ay doorashadiisa diidanaayeen ayay xal kala qaadi kareen se inay dabka sii kiciyaan ay madaxweyneyaal kala geeyaan maysa habooneen kaba sii darana haddana cunaqabatayn baa la saaray saad ogtihiin mudday cunaqabatayn saareedoo diyaaradaha aysan tegi karin magaalada kismaayo midda la yaab kale dowladdu ficil badan iyo tubo badan oo ka toosan oo ka wanaagsan ayay qaadi kartay se ula dhaqatay jubbaland wax sharcigaana lagulama dhaqmin welidaa aad arkayso in wixii la handadayo shacab soomaaliyeed way waxa meesha degan dad shisheeyey ma degano axmed madaxweynaha dadku madaxweynaha uu yahay waa jubbaland jubbaland waa saddex gobol oo soomaaliya ka tirsan waa goboladii soomaaliya waxaa la rabay si kale oo xal ah in la sameeyo waa la cunaqabateeyey anoo xasanoo kuusoo koobaya shalay waxaa la hadlayay isbitaalka guuda kismaayo wuxuu dhakhaatiirta nin ka tirsan iyo caddeeyey inaysan heli karin hal irbad oo dhiigjoojin ay hooyo ku duraan waxay qolada ganacsatada markaa wacd waxay ku leeyihin waa iska fafadhinaa maahane wax ganacsiga meesha kama socdo ninka kismaayo jooga ee baasaboorka laga qaada ninka muqdisho jooga muxuu kaga duwanya dembiguu gala muxuu yahay baasaboorka waxa looga ceshaaya muxuu yahay waxaa haddaba moodaa dowladeenna sida ilo quman baan ku socon karaa dalkan kuma dhaqmi karo dhibta jubbaland ka dhacday dowladda ayaa aabba iyo hooyo ku ah haye nabadoon bedel bismillaahi raxmaani raxiim horta ilaahay baa mahad iskale waana idiin mahad celinaya bahda v l o wiilkayga aan adeerka u ahayna waa u mahad celinaya cabdulaahi shee cabdiraxmaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa salaamaya meel kastay joogto intaa kadib cabdulaahi meelo badan buu maray sharciga iyo dowladda iyo federaaladu ka sheekeeyey waxa weye dowladda federaalada gobol maamul goboleedada iyo sharciga horta sharciga yaa dambeeya maamul goboleedadaa ka weyn ilmaha meherka ka horeeya waxaa la yihahdaa horgal ama meherka weyni intaan dastuurkii la dhisin baa horta maamul goboleedadii la dhisan nin waliba markaasu qodobkii qaban lahaa markuu arkay dastuurkii diidayo sharciga jubbaland baan usoo laabanaya khaladka ka dhacay halkaas jubbaland ka dhacay mabilow min dambayso jubbaland baa iskale axmed madoobaana iskale maamulkiisa iskale dowladdu wax qaladahay ku leedahay male waana kuu sababaynaya jubbaland axmed madoobe iyada oo baarlamaankii xasan sheikh diiday inta u codeeyey la yidhi meeshaas dowlad cadaalada kama dhisna maamul cadaaladana kama dhisna loo codeeyey baarlamaanki diiday ayuu xasan sheekh inta u tegay yidhi anaa ku magacaabay madaxweyne noqon toddoba sano sidii ku shaqaynayay hadda waxaa la yidhi doorashada gal cod iyo nin gal dadkana ha loo soo shiriyo odayaashii dhaqankan anigu ka mid ahaa oo soo qori lahaa baarlamaanka oo beel walba qabiilkeedu soo qori lahaa wuxuu ku yidhi nin walowba saddex nin ii keen nin baan kala baxayaa dowladda federaalkuna taasay diiday odayaashii dhaqankuna waa diiday waanu na soo masaafuriyo intayadii diiddo ka hor timid intana ururiyo diyaarad nagu soo guray nagu soo daadiyay xamar marka nalaga soo masaafurinayo kismaayo xamarna naloo soo masaafurinayo yaanu nahay kismaansayo yaale waa su-aal meesha ku jirta taasina waa taa waxaa soo hartay madaxweynayaasha kale raggii tartankaa doonayo musharaxiintaa wey dowladdu ma dirsan nin walba musharax buu ah asagaa isdoortay markii asaguna isdoorto mid walba asna isdoortay taasina horta saasay ku dhaca waxaa u tegay beesha caalamka waa u diiday doorashada markuu waday waxaad ogtihiin inuu idaacadaha ka yidhi cirka iyo badda iyo dhulka midna dowladdu kama soo degi karto markaas ma dowladdaa cunaqabataysay mise asagaa iscunaqateeyey kow markuu leeyahay dowladdu ma iman karto asaguna uu raba wasiiradiisa iyo golihiisa wasiirada iyo shaqaalihiisu inay xamar yimaadaan ayaguna ay leeyihiin nin dowladda ka socdaa ma iman karan maxay xagga u socda dowladda kenya madaxdeediina ay ku casuumayaan oo shirki keenayaan dalkii ma kenya iskale marka axmed madoobe marka faker wuxuu iska dhaadhiciyey ah intay kenya joogto waan kibriyo ninkii kaalay dhahaa kir baan odhan fakerkaasuu iska dhaadhiciyey eedda waxaa iskale maamulka jubbaland ka taliya cabdulaahi dowladda ayaad ku eedaysay inay mas-uul ka tahay khilaafka u dhexeeya iyada iyo jubbaland maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa dowladdu inay aadda leedahay keligey maaha dad badan baa ila qaba beesha caalamka adhahaysa ciidankaas wax meeshaa laga geeyey ma garahayno dowladdu iyadaa waxay wadaa fitno kale ay dalka gelinayso iyo fudayd qarannimadii waxba aniga kenya sidan iyo kenya dhulkaan ma lehe anaga iskale kenyana ma dhahaye haddii saas la dhaho dee kuwa kaleba waxaa waday jaran etoobiyaana hortaagnaayoo lahaa isku dal baynu nahay dagaalkaan gelayna iyagana waxaan dhahaynaa dagaalka meesha ka dhacay marka waa ka baxaynaa hadduu sida uu nabadoonku u sheegaya u dhacdo magaaladan iyo dagaalka ka dhacay iyo fitnada ka jirta dowladda aabaka cabdirasiid janan oo labaatan wiil oo ilmadeeradiis wata oo baxsaday dowladdii soomaaliya ku diishay oo boqolaal kun oo ciidamadii gorgor iyo hebel haramcad iyo hebel lahaa la isugu geeyey waxaan aqbali karra ma lehe dalkaana doorashu u socdaa dalkiina fitna ku wadaa wax isqaabanaysa ma dalkan iyo maamuladanu waa kuwii aad baarlamaanka ka soo xuli lahaydeen mise waxay ku xumi doonaan makal mukarramay ku xuli doonaan baarlamaanka haddii wixiiba la isku wada dhaco toban toban biloodaa dowladdii u harsan toban bilood meeshaan ka sugaynay muqdisho iyo hareeraheeda iyo jid kastaa xidhanay in naloo furo ayaa waxaa lagu yidhi ciidankii qaranka waxay xuduudday soo xirayaan ciidankaad xuduudda ka xiraysa waa maxay ciidanka etoobiya ciidanka kenya gudahay ku jiraan ciidamka etoobiyana gudahay ku jiraan ta kale waayahan filinka saaran kenya anuma fahmin wadaniyadda soomaaliyeed ee cusub ee etoobiyana u ogol faragelinta iyo dalka inay waxay rabta ka samayso ciidankeenana waxay rabta ay dalkeenana ka samayso iyo kiyaankan la diidanayo anigu ma fahmin nabadoon bedel waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdulaahi adiga maxaad ku sababaynaysaa in jubbaland ay eedda leedahay waxaan ku sababaynayaa baan kuu sheegaya adeerow dudin baa layidhi in la dugsado dareenna laga qabo laysuma keeno jubbaland maamulka axmed madoobe waxaa u tegay beesha caalamka oo dalkan xukunta horta soomaali isma haysatee waa laysku haystaa mana heshiin lehe waa lagu heshiin beeshii caalamka markay u tagtay waxaa lagu yidhi warkaalayo doorashadan gal axmed madoobow tartankan gal kow hadda ha laga bilaabo waa diiday waxaa u tegay madaxweynuhu fariin buu u diray oo teleefanuu kula hadlo waraaquu diro wuxuu yidhi war waxaad wadda joojiyo tartanka gal ku soo noqa haddaa rabto waa diiday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna min lowyacaddo iyo min raasgambooni meeshii ay gaari karaanba in la gaarsiiya sharciga dowladda dhigayo waxaa loo qortaaba saasa ciidanba sidiisa waxaa loo qortay yaaba taasa buulaxaawana dalkii loo qoray ka mid tah xuduudda etoobiya soomaaliyana kamay tallaabin kuwa ku xigana waxaa la geynayaa raasgambooni waxaa la geynayaa afmadow waxaa soo haray wiilku wuxuu ka hadlay maxaa kenyana loo sharaysanayaa etoobiyana loo sharaysan lahay horta waa runtiyo etoobiya iyo kenya midnana soomaaliya inay dal u dhisaan ma raba waxaase meesha ku jirta maanta kala qaymintii soomaaliya etoobiya way ka baxday dowladda federaalku xaq bay u leedahay xuduudda soomaaliya meel kastoo ay tahayba inay ciidan geyso midda kale dowladda dagaal ma qaadin xuduudeedii bay xirata bulaxa waa inta tagtay xuduudeedii ciidamadii dhigan wax lasoo weerar marka maxaa gacmahay horsataa kow ciidamadamse xaggeen loo qoray waxaa loo qoray inay xuduudda ilaaliyaan oo dalka cadowga ka difaacaan dibadda iyo gudahaba marka dhibka ka dhacaya soomaaliya saaqsatan jubbaland iyo dowladda dhexaysta waxaa iskale jubbaland baa iskale waxaan joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese looga gudbi karaa khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland aan ku horeeyo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan halkaan usoo degaandega dowladda soomaaliya boqolaal wado oon dagaal ahayn ayay heli kartaa wuxuu sheegay beesha caalamkaa loo diray beesha caalamka in loo diro mehe haddii wanaag la rabo madaxweynaha qaranka kismaayo ha tago madaxweynihii maamulka hayena ha la hadlo soomaali adaa sheegay inay haysanin oo la isku haystee anigu waxaan rabaa soomaali inay wada hadasho wixii dagaalana meel la iska dhigo ciidamadan iyo dadkan la laynaya ee jubbaland lagu leehayo cabdirashiidka iyo ciidanku wataba dowladda mas-uulka ah labadaba dowladda mas-uulka ah dowladun qof kasta oo soomaaliya iyadaa mas-uulka ah haddaba dhiigga dhallinyarada la socota kuwana ha la badbaadiyo dhiigga dhallinyarada ciidankan kale qarankana meel aan meeshoodii ku habboonayn dhiigooda yaan lagu daadinin haddaba xalku wuxuu yahay dowladda soomaaliya iyo jubbaland inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan caqliguna inuu shaqeeyo nabadoon bedel haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa horta intaanan xalka sheegin in yar aan ka hormaro bishii koowaad ee sanadka sideedeedii nairobi shir baa ka dhacay waxaa ka hadlayey axmed madoobe iyo deni labaduba way ka hadleen shirkii waxay ka sheegeen in dalka soomaaliya maanta badbaado u baahan yahay dalka kenyana laga badbaadin karo bal horta waxaa su-aal leh kenya badbaadada ay soomaaliya maanta badbaadin kartaa muxuu nimanka siyaasiyiinta oo maamul goboleedada xukuma oo saa ku hadlayana badbaadada ay kenyana u doonanayaan muqdishona ka waayeen horta bal hala weydiiyo intaas waa mid midda kale xalku wuxuu yahay adeer dowladdu nabad waa rabtaa cod iyo qofna waa rabtaa jubbaland inay la heshiisana waa rabtaa ee hal qodob axmed madoobe ma laga helaya isagoo aan madaxweyne ahayn oo xilkiisii dhammaaday oo maanta musharax diyaar u ah inuu musharax noqdo ama ha ku guulaysta ama ha waaye ma laga helayaa dowladduna ay tagto jirkismaayo asaga ama loo yeero lala wada hadlo doorasho la qabto haddii qodobkaa laga helayo dowladdu diyaar bay u taha xal baa la helaya ciddii ka keeni lahaydna ha la helo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeyneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan maxamed oo ah aqoon-yahan falaqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadoonbedel jaamac xirsi oo labaduba ka soo jeeda deegaanada jubbaland tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan quuste iyo doodaasi gaaban markana waxaaad ku soo dhowaataan dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal markii laga reebo tiro yar oo inta kale ka duwan rag iyo dumarba aadanuhu hadduu qaangaaro waxaa ku dhasha dareenka guurka wuxuu ku hambiyaa inuu reer yeesho dabadeedna uu carruur dhalo oo aabbe ama hooyo uu noqdo taasise inta aanay dhab noqon wuxuu barbaarku maankiisa ku sawirtaa tilmaamaha uu jeclaan lahaa inay yeelato timaadada qofta afadiisa noqon doonta ama hadday gabar tahay ninka inta waalidkeed kala wareega saygeeda ahaan doona in badan oo ka mid a maansiyahanadii hore ee soomaalida ayaa guurka ka hor waxay tiriyeen gabayo ay ku taxayaan dhalanka iyo dabeecadaha ay rabi lahaayeen in laga helo gabadha uu meherku ugu dhici doono kuwii sidaas yeelay ee iyagoon waxba gacanta ku hayn tilmaantay gabadha ay doonayaan in carruurtooda ay dhasho waxaa ka mid ahaa gabyaa cawad faarax la oran jiray wuxuu tiriyey tix uu ku ducaysanayo eebbana uu kaga baryaayo marka inuu guursado loo kaso inaanu ku beegin sideed jaad oo dumarka ku jira waxaa ka mid ah carmalka waayo aragga ah midda aan qoyskooda ku dhex weynaanay siday kolba cido kale ula joogtay caynkaa ku kortay tan lexajecladu ku yar tahay ee ariguu ka kala lumo awrka ay raratana aan dabarka iyo seetada la ogaan tan cuntada ay karinayso aan saxarka iyo habaaska ka ilaalin ee markay soo dhigto afka laga duwo midda xasrada badan ee had iyo jeer iyada iyo dariskeedu ay xiidha xiidhaha yihiin tan aqalkeeda iyo saabaanka yaalba ay siigadu daboosho midda gobol cunka taqaan ee gunuuceeda aan hameen barkii laga ladi karin wuxuu yidhi allahayow sideed dumarahan siinka ka higaadsay midna kuma su-aalanay rabbow adigu haysiinin sadaq dhoodhi berigay yarayd suuqa lagu tuuray taa kuma su-aalanay rabbow adigu haysiinin saldhig dhigata suuraaf carmala niman la saaxiiba taana kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin midaan suuradayn ariga oo tiro ku soo saarin oo aan seeto ada ku xidhin awrku yuu socone taana kuma su-aalane rabbow adigu haysiinin saxaradu midday kaga qubtaan soor ay karinayso oo aan safayn ciidda waa laga dhex saaraaye aan aqalka siigada ka tumin saanta iyo loolka taana kuma su-aalanay rabbow adigu haysiin salowkiciya dariskeeda sira sayma lagu ooda taana kuma su-aalanay rabbow adigu haysiinin saqda dhexa gunuunuca midii jiifka igu seejin taana kuma su-aalanay rabbow adigu haysiinin oo waa adiga hablihii tu walba iin u yeelaye bal taad rabto noo sheeg sow haddaad kulantaan su-aashaas cawad faarax ma aada weydiiseen wuxuu rabaa inan aada u da'yar dharka cascas ee magaalooyinka aan weli xidan cayaar gudka aan aqoon farsamo taqaanoo howlaha gurigeeda ka adag qurux iyo bilicsami loogu deeqay isla markaasna haba yaraadeene wuxuu siiyo ee kolba xaggiisa ka soo gaara ku raalli noqota wuxuu yidhi allahayow sindheer gabara oon suuf cas weli qaadan sidina aan cayaar ka odhan sacab intay aaday sancana uu ilaahay baray oo quruxna loo saantay oo aan saluugayn wixii anigu aan siiyo midaasaan su-aashay rabbow adigu haysiijin dhinaca kale waxaa iyaguna jiray rag markay guursadeen kadib haweenkooda cusub maansada isku baray iyaga oo u kala dhigdhigaya tilmaamaha inay yeelato uu ka doonayo iyo hadduu ku arko kuwa ay ku kala dhiman doonaan alaaba tilmaamahaasi ma kala foga haddii aysan isku mid ahaynba waa gabadh ugub dhaga fudud qurxoon oo garajoog wacan farshaxana oo raarka ay samayso iyo dhiisha ay tosho lala ashqaraaro aqalkeedu hufan yahay isaga iyo carruurta u roon dhaqaalaha xoolaha ku wanaagsan wixii loo dhiiba beeqaamisa mar walba nadaafadda oogadeeda indhaha ku haysa hanaanka dharqaadashadeeda u dhug leh gogoldhaaf aan aqoon marti iyo mudanaba u xilqabta dariskeeduna aanu ka sheegan ismaaciil yuusuf oo qoorleex lagu naanaysi jiray ayaa ka mid ahaa maanseyahanadii markay guursadeen kadib ooryahooda gabayga isku baray inan cambare cabdi daahir la odhan jiray oo markaas laba ama saddex carruura u lahayd ayuu gabayadiisa midkood wuxuu ugu sheegay tilmaamaha uu ka rabo inay yeelato iyo guud ahaan waxyaabaha uu necab yahay ee hadday ka waantoobi weydo ay ku kala faataxaysan doonaan waxaa tixdaas ka mid ahaa aqal aan gufays lagu ogeyn oo gelgelintaasa meel uu duqsigu gaardiyo oo gudaxun hayseexin garayska iyo guntiini iyo dharkii guga laguu keenay maradaada oon geegsanayn ha isgaraangelinin macnaha ha seexan marada oo aan kuu adkayn guud yari ha joogtee gambada geesna ha u leexin gacantaada oon faraxlayn soor ha ii garanin ganuun aan cugnayn ha igu siin goray dhanaankeeda ragna gunada kama soo haree goor walba itoosi gurdamaha habeenkii raggaa gudaya ha u joogsan nimaan meherku gaw kuugu odhan ha isku garab seexan ugu dambaysta wuxuu ugu goodiyayaa waxyaabahaas uu faray hadday yeeli weydo isna inuu gashaanti yar guursan doono iyadana uu saddexdeeda dhabarka u saari doono markaasoo inta garoob magac ugu yeedho ay qiimo dhici doonto wuxuu tixdii ugu soo gebagabeeyey haddaan guuro goortaan damcaba gaari waan helaya rag gashaanti waa jecelyahe yaanan soo gelinin saddexdii garmaamaha ahayd yaanan kugu goynin waddadii gadoomaha fogayd yaadan guraqaadin gogla yaadan tegin meeshu waa xeradii gaaraade garoob yaadan noqon naaga weys calabti gooyaane dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijka ee dhaqanka iyo hiddaha dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxayna la socodsiinaya axmed faarax cali idaajaah gabagabada idaacadda ayaynu ku dhownahay aynu mar kale dibu jalleecna dhinacii kaalma heestaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanadda nasteexayndho
matiirkii magaalada tahay nasteex indhow raggi waa u dhammaystay waxaan filayaa shirwacow in arrintaas waa idinla jirtaa weli laakiinse aad iyo aad aad iyo aad waa codkeedaasi waxay tidhi war haddaana tegayn ama aana tumaynin Haa, taswiir si- camal haduu taagan tahay matiirkii magaalada tahay heestaasi dhelitir bay u baahan tahay waa inaan ka daba tagno gabagabadiina idaacadda intaasaan siyaaraya kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe saa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Diane Robb.